بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka amniga maamulka yuhuudda iyo kumanaan sahaayino ah oo maanta xoogugal ku sameeyey masaajidka barakaysan ee al aqsa kuna kacay falal ihaane iyo jeesjees ku ah muqadasaadka islaamka kooxaha muqaawamada filistiin oo soo bandhigay muuqaalka maxaabiis yuhuudda ah oo jidhkoodu ay baabi'isay gaajada ka jirta marinka khaza xidhiirka u dhexeeya dowladda maraykanka iyo kuwa afrikaanta ah oo sii xumaanaya tan iyo markii xukunka u yimid trump iyo dowladda naijeeriya oo gaashaanka u daruurtay dalab uga yimid washington dowladda ingiriiska oo faafisay dukumiintiyo sir ah oo muujinaya kaalinta uu madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarag uu ku lahaa duulaankii lagu qaaday ciraaq isagoo maraykanka iyo ingiriiska ku dhiirageliyey in la rido nidaamkii saadaam xuseen daraasad cusub oo soo baxday oo muujinaysa shaqola'aan bahsan oo ku habsatay bulshada waddanka jarmalka iyadoo la soo sheegayo isku dheelitirnaan la'aan ka jirta qaybaha caafimaadka iyo waxbarashada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa barqanimadii maanta wasiirka amniga maamulka sahaynada oo horkacaya boqolaal yuhuud ah ayaa xugugal ku sameeyey masaajidka barakaysan ee al aqsa halkaas oo ay ku guteen cibaadadooda baadilka ah islamarkaana ay ku tunteen muqadasaadka masaajidkaasi barakaysan sawire iyo muuqaallo ku faafay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen bengafiir oo ay ilaalo ka hayaan ciidamo fara badan oo ku jeesjeesaya masjidka isagoo halkaasi ku sameeyey ficilo taxaddi ku ah ummadda milyaarka ah oo keliya isha ka daawanaysa ihaanada lagula kacayo masaajidka al aqsa oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam intii uu ku jiray gudaha masjidka ayuu gaalkan sheegay inay dhisi doonaan haykal ay ku cibaadaystaan dadka yahuudda ah mid ka mid ah muuqaalada goobta laga soo duubay ayaana waxaa ka soo muuqanayay ruux yahuud ah oo calankooda ka taagaya bartamaha masjidka maamulka masaajidka al aqsa waxa uu sheegay in yuhuuddii maanta gudaha u gashay ay gaarayaan kun iyo laba boqol iyadoo saaka ciidanka yuhuudda gebi ahaan bay albaabada isugu dhufteen masjidka dadka muslimiinta ahna ay u diideen inay ku cibaadaystaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayuu sidan oo kale wasiirka amniga yuhuudda xoog u galay masaajidka barakaysan ee al aqsa isagoo mar kasta jeedinaya hadalla ka dhan ah dadka muslimiinta ah wuxuuna wacad ku maray inay dhisi doonaan boqortooye ay leeyihiin yuhuudda keliyana aysan ku ekaan doonin qudus oo ay qabsan doonaan dhul hor leh magaalada khaza ayuuna si gaar ah ugu nuxnuxsaday inay ka dhigi doonaan deegaan ay degan yihiin dadka yuhuudda ah dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa faafiyey muuqaalka maxaabiis ka tirsan gumaystaha kuwaasoo jidhkoodu ay ka muuqato macluul sababa ku aadan xaaladda adag ee marinka ka jirta mid ka mid ah maxaabiista ayaa ka soo muuqanaya muuqaalka isagoo gacantiisa ku qodaya qabrigii lagu aasi lahaa wuxuuna xusay inuu qarka u saaran yahay inuu gaajo u dhinto uusanna haysanin waxa uu cuno אין לי מושג אם יהיה אוכל. אין לי שמץ של מושג.
ma aqaan wax aan cunayo muddo maalmo ahna wax ma cunin muddo bil iyo maalmo ah waxaan ku suganahay xaalad aad u adag ma haysto wax cunto ah keliya waxaan haystaa biyo aan cabo waxaan hadda samaynayo waa in qabrigayga aan gacmahayga ku qodanayo sababtoo ah maalin kasta oo ay soo marta jidhkayga waa uu sii dhammaanayaa waxaan hadda hayaa dhabihii dhimashada waxaa laga yaabaa qabrigan inuu yahay kii lagu aasi אני lahaa נמצא פה במצב מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים.
saacado kadib dadka yahuudda ah ayaa si aad ah uga falceliyey muuqaalkan iyadoo buuq xoogan uu ka dhex abuuray gudahooda waxaana waddooyinka isugu soo baxay kumanaan sahayna ah oo dalbanayay in la gaaro heshiis deg deg ah lana soo daayo maxaabiista gacanta ugu jirta kooxaha muqaawamada filistiin bannaanbaxyadaas ayaana caamimay magaalooyinka talaabiib xayfa iyo sidoo kale qudus benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha sahaynada ayaa isaga qudhiisa tacliiqiyey muuqaalkan isagoo sheegay in si ku talagal ah loo gaajiyeysiinayo maxaabiistooda ayna wajahayaan xaalad adag balse wuxuu is-ilowsiiyey in isagu uu yahay midka cuntada iyo daawada u diiday in la geliyo khaza ee go'doonka ku haya isla arrimaha khaza ciidanka yahuudda ayaa sii wada xasuuq ay u geysanayaan dadka rayidka ah tirada shuhadada ee afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana waxa ay gaaraysaa sagaashan iyo siddeed ruux halka dhaawacu uu yahay kun toddobaatan iyo sagaal tirada guud ee shuhadada tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa lixdan kun afar boqol iyo soddon ruux halka ay dhaawacmeen in ka badan boqol afartan iyo siddeed kun oo kale maalinkii lix boqol lixdan iyo toddobaad uu socdo dagaalka ayaa xaaladda marinka ka jirta ay ka sii daraysaa waaxda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in tirada dadka u dhintay maalmihii lasoo dhaafay macluusha ay gaarayaan boqol toddobaatan iyo shan ruux kuwaas oo sagaashan iyo saddex ka mid ah ay yihiin carruur نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag dowladda ingiriiska ayaa faafisay dukumiintiyo sir ah oo muujinaya kaalinta madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak uu ku lahaa duulaankii lagu qaaday dalka ciraaq isagoo maraykanka iyo ingiriiska ku dhiirageliyey in la rido nidaamkii saadaam xuseen haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
shuibaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa qaramada midoobey oo wajahaysa fadeexa xoogan iyo kalsooni darro baahsan haddaba maxaa ka jira in dalal fara badan oo qayb ka ah ururkan in aysanba aqrin xogaha lala wadaago mase soo dhowaatay xilligii ay si dhammaystiran qaramada midoobey jilbaha dhulka ugu dhufsan lahayd wargeyska global banking and finance review ayaa soo daabacay saacadihii lasoo dhaafay xog shaaca ka qaadaysa in si lama filaan ah loogu baraarugay burbur ballaaran iyo kalsooni darre caalami ah oo soo wajahday qaramada midoobe kadib markii la ogaaday in warbixinno iyo dukumiintiyo muhiim ah oo ay hay-addu la wadaagtay dalalka qaybta ka ah ururkan in aysan dhammaantoodba akhrin iyagoo sidii warqadaha ay uga soo qaadeen qaramada midoobey iyo shirarkii ay ka qayb galeen isaga dhigay xafiisyadooda waxauu wargeysku xogtan ka soo xiganayaa daraasad muddo kooban ka hor ay baahisay isla hay-adda qaramada midoobe iyadoona caddaysay in dalalka qaybta ka ah ururka aysan aqrin warbixinno iyo dukumiintiyo xasaasi ah oo ay diyaarintooda ku baxday malaayiin dollarka maraykanka ah xaddiga warbixinnada intan la eg ayaysan boqolkiiba labaatan xitaa dowladaha qaybta ka ah ururka qaramada midooba aysan aqrin ayuu leeyahay wargeysku arrintan ayaana muujisay fadeexa dhab ah oo soo wajahday ururkan taasoo ka turjumaysa habacsanaanta weyn iyo xiriirka sii xumanaya ee u dhexeeya mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo dalalka qaybta ka ah iyo sida siddeetan sano kadib qaramada midooba ay isugu baddashay meel qaab fadhi ku-dirir ahaan la isugu yimaado oo aanan xogaheeda miiska dushiis laga qaadin xogayaha guud ee qaramada midooba antonio cotres ayaa markii uu arkay fadeexadan soo wajahday waxa uu ku dhawaaqay saacadihii lasoo dhaafay in la yareeyo kulamada faraha badan ee qaramada midoobe maadaama xaaladdu ay noqotay sida muuqata haddii dhabahan lagu sii socdana ay ku sii weynaan doonto fadeexada dowladda ingiriiska oo faylal xasaasi ah kasoo dusisay madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarag iyo kaalintii uu ku lahaa burburka xukunkii saadaam xuseen warbixin ay baahiyeen inta badan wargeysyada ugu waaweyn caalamka iyagoo soo xiganaya xarunta keedka xogaha ee dalka ingiriiska ayaa muujinaysa dukumiintiyo qarsoodi ah oo ay xukuumadda london baahisay saacadihii lasoo dhaafay dukumiintiyadan ayaana iftiiminaya kaalintii qarsooneed ee uu madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarag uu ku lahaa burburka nidaamkii saadaam xuseen ee ciraaq waxay xoguhu daaha ka rogayaan in mubaarag uu si buuxda u taageerayo wakhtigaas istaraatiijiyaddii maraykanka iyo ingiriiska ee lagu wiiqiyey nidaamkii saadaam xuseen warbixintu waxay leedahay xusni mubaarag waxa uu si cad ugula teliyey ingiriiska iyo maraykanka in saadaam xuseen keliya aanan laga gaarin guul milatari balse sidoo kale dusha laga saaro fadeexo weyn oo gudaha dalalka carabta ku qasabta in dib dambe aanan loo soo xasuusan magacii saadaam xuseen taariikhdu markii ay ahayd labadii augosto ee sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ciraaq ayaa ku duushay oo qabsatay kuweyt taasoo dalalka carabta gudaheeda ka dhalisay cambaarayn ballaaran toddobii tobankii janaay ee sannadkii xigay kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii ayayna xulafada uu maraykanku hogaaminaya waxay bilaabeen howlgal milatari oo loogu magacdaray operation desert storm kaasoo kuweyt looga dulqaadayay duulaankii saadaam xuseen haddaba dukumiintiyadan ay saacadihii lasoo dhaafay dowladda ingiriiska baahisay waxay muujinayaan in xusni mubaarag uu si toos ah u dhiirigeliyey ra-iisul wasaarihii ingiriiska ee wakhtigaas john majer isagoona kula teliyey inuu iska indhitiro dareenka shacabka carabta islamarkaana dagaalka halkiisa uu ka sii wado isagoona mubaarag xilligaas dowladihii ingiriiska iyo maraykanka ku garab taagnaa tale iyo dhiirigelin intuba ay leedahay warbixintu saddex toddobaad markii dagaalku uu socday ayuu soo dhacay wicitaan taleefon oo dhex maray john majer iyo xusni mubaarag ra-iisul wasaarihii ingiriiska ayaana cabsi ballaaran ka muujiyey suuragalnimada in si sahlan looga takhalluso nidaamkii saadaam xuseen islamarkaana aysan halkan ka filanayn guul ballaaran waxauna xusni mubaarag markan kula teliyey ra-iisul wasaarihii ingiriiska in dagaalka ay halkooda ka sii wadaan maadaama haddii dagaalka ay sidan uga baxaan ay saadaam xuseen u noqon doonto guul istaraatiijiyadeed islamarkaana uu xusi doono mar weliba arshiifkan ay soo bandhigtay dowladda ingiriiska ayaana nuqulkiisii ugu muhiimsanaa intan ahaa wuxuuna bannaanka keenay kaalintii xusni mubaarag oo ahaa madaxweynihii hore ee masar uu ka qaatay burburkii nidaamkii saadaam xuseen middan ayaana filanwaa ku noqotay dalal badan oo carabeed iyagoona falanqayaal fara badan ay sheegayaan in saadaam xuseen taageerayaashiisii ay waqti xaadirkan miiska wadahadalka kula xisaabtami lahaayeen xusni mubaarag walow uu dhintay shan iyo labaatankii februaayo ee sannadkii laba kun iyo labaatan wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda oo fariin baaq ah u diray dhigiisa caalamka kadib muuqaalkii argagaxa lahaa ee ay muqaawamadu ka soo bandhigeen qaar ka mid ah maxaabiista yuhuudda wargeyska the times of israel ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda uu saacadihii lasoo dhaafay fariin deg deg ah u diray dhigiisa caalamka isagoona ugu baaqay in si wadajir ah ay u habboon tahay in loo cambaareeyo loona dalbaday sii deynta maxaabiista maamulka gumeystaha yuhuudda ee ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin baaqa sahyuunigan ayaa dabcan yimid kadib markii ay kooxaha iskacabinta filistiiniyiintu baahiyeen muuqaal argagax ku beeray maamulka gumeystaha yuhuudda kaasoo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis yuhuud ah oo la ildaran macluul meeshii ugu dambeysay waxayna kooxaha muqaawamada filistiin sheegeen in tani ay aargud u tahay carruurta yaryar iyo waayeelka ku gaajeysan gudaha marinka maqdacan ayaa sidoo kale isbarbardhig loogu sameynayaa xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka reer filistiin ee gaajaysiinta ah iyo sida marxaladda maamulka gumeystaha yuhuudda maxaabiistiisa loo bedelay loogana dhigay mid la mid ah tan ay ku sugan yihiin carruurta iyo waayeelka khaza waana aargud ayay yidhaahdeen kooxaha muqaawamada filistiin loo sameynayo shacabka reer filistiin haddaba sahaynada oo si aad ah uga caloolgubyoonaya tani ayaa baaqyo kala duwan u diraya caalamka daafihiisa balse qayladhaantooda ayaa inta badan noqotay wax lagu maadaysto maadaama xaaladda iyaga ay geysanayaan ay iska indhatirayaan halka qayladhaan af labadii ay dhawaaqeen hal muuqaal oo keliya kaasoo laga soo bandhigay maxaabiistooda oo gaajaysan diidmada nigeria ee ah in loo soo musaafuriyo qaxootiga maraykanka ma waxay muujinaysaa sii ilaashiyaha xiriirka washington iyo afrika majalada foreign policy ayaa daabacday warbixin ay kaga hadlayso in dalka nigeria oo ah dalka ugu dadka faraha badan afrika uu si cad u diiday qorshaha maraykanka ee ah in boqolaal tahriibayaal ah oo waqti xaadirkan ku sugan gudaha dalka maraykanka in loo soo musaafuriyo dhinaca nigeria waxay nigeria sheegtay in dalkooda uusan ahayn baqaar lagu keediyo dadka islamarkaana aysan aqbali doonin in waddankooda la keeno shakhsiyaad aanan wax cilaaqaad ah la lahayn waxay warbixinta oo gunaanad kusii dhow leedahay inkastoo mowqifkan uu keeni kara xiisad cusub oo ka dhex oloolsanta abuuja iyo washington haddana waxa uu astaan u yahay kacdoon siyaasadeed oo cusub kaasoo ka curtay afrika dalal ay koonfur afrika ka mid tahay ayay sidoo kale xukuumadda washington kala dhexeeyaan xurguf ballaaran waxayna middan muujinaysaa sida afrika ay markan uga xoobsiibanaysa galbeedka ayna u danaynaysa inay isugu dhiibta ruushka iyo xulafadiisa haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsana warbixin daaha uu ka qaaday wargeeska ka soo baxa deegaanada yuhuudda ee hartis waxay diradda saaraysaa sida maamulka gumaystaha yuhuudda askartiisa ku sugan gudaha marinka ay waqti xaadirkan u noqdeen kuwa ka baaba'ay dhan weliba oo nolosha waxay tiri warbixintu waxay wajahayaan xaalad nololeed oo aanan soo marin abid iyagoona noqday kuwa ka baxay xadkii kalsoonida nololeed maskaxdooduna ay si aad ah u daashay talaxumada haysata ciidanka yuhuudda waxa ugu darsantay tiih aanan dhammaan iyadoo taakule dhan weliba ah la siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda askartiisa ayaana noqday kuwa ku qurbaxay miinooyinka ay daadinayaan kooxaha muqaawamada filistiin iyo kuwa iyaga nafta isdhaafiyey halka kuwo kalena ay dibression u baaba'een maadaama aysan xamili karin ay warbixintu leedahay jaximada dagaal ee ay lugaha la soo galeen jornaalka hartis oo qoraalkiisa uu sii socdaa ayaa iftiiminaya in ciidanka gumaystaha yuhuudda dhammaantood ay waqti xaadirkan qarka u saaran yihiin in ay soo faarujiyaan gebi ahaanba furimaha kala duwan ee ay kaga sugan yihiin gudaha marinka khaza haddii taa ay u suurageli weydana ay ku qanacsan yihiin in goobtooda ay nafta isku dhaafiyaan waxay tani sida muuqata niyadjab baahsan ku beertay shacabka maamulka gumaystaha yuhuudda oo halkii ciidankooda ay guul ka sugayeen marxaladoodu ay maraysa sida muuqata in ay dilaan askari ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiinna iska daaye ay yihiin kuwa u kala degdegaya sidii ay nafta isku dhaafin lahaayeen tanina waa natiijada qaraar ee uu marayo maamulka gumaystaha yuhuudda tan iyo dagaalkii soo bilowday gaar ahaan bishii oktoobar guud ahaana intaa ayaan dhegaystayaal uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag daraasaad cusub oo soo baxaya ayaa muujinaya shaqala'aan bahasan oo ku habsatay bulshada waddanka jarmalka iyadoo lasoo sheegayo isku dheelitirnaan la'aan ka jirta qaybaha caafimaadka iyo waxbarashada haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir suuqa shaqada ee jarmalka ayaa hadda wajahaya baahi aad u weyn oo la xiriirta shaqaale leh xirfado sare gaar ahaan qeybaha waxbarashada daryeelka caafimaadka kalkaalisada iyo sidoo kale xagga iibinta sida lagu sheegay daraasad uu daabacay macadka dhaqaalaha ee jarmalka waxaa la saadaalinayaa in baahidan ay sii kordhi doonto si aad ah ilaa sannadaha soo socda daraasadan oo la bilaabay sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaa tilmaantay in celceliska shaqooyinka bannaan ee aan la heli karin dad ku habboon ay noqon karaan ku dhowaad afar boqol toddoba iyo siddeetan kun oo shaqo hase yeeshee warbixinta cusub ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan ayaa sheegaysa in tiradaas laga yaabo inay gaarto toddoba boqol lixdan iyo sideed kun oo shaqo oo bannaan oo u baahan shaqaale si buuxda u tababaran oo buuxin kara baahida xooggan ee xagga xirfadlayaasha diyaarsan ee shaqooyinka ujeedka ugu weyn ee keenaya mushkiladan ayaa ah isbeddelka ku yimid dimuqraafiyadda dalka yurik tidman oo ah madaxa daraasaddan ayaa u sheegay warbaahinta in sababta ugu weyn ay tahay isbeddelka xagga dimuqraafiyadeed yacni xagga xogta la xidhiirta tirada dadka da-dooda jinsi ahaan dhalashada dhimashada guurka iyo xogaha la xidhiira shaqada iyo u guuritaanka meelaha kale haddii aan si kale u dhigo dimuqraafiyaddu waa daraasada sida dadka u badanayaan u yaraadaan ama ay u kala qaybsan yihiin iyo saameynta ay arrintaas ku leedahay bulshada iyo dhaqaalaha intaba sannadaha soo socda waxaa gebi ahaanba shaqada ka bixi doona jiilkii dhashay intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol lix iyo afartankii iyo kun sagaal boqol afar iyo lixdankii kuwaas oo loo yaqaanay baby boomers xilli ay kooxahaasi ay ka fadhiisanayaan shaqada dhanka kale tirada dhallinyarada suuqa shaqada kusoo biiraysa ayaa ah mid sii yaraanaysa arrintan waxay adkeynaysaa in shirkaduhu helaan shaqaale xirfad leh si ay u buuxiyaan boosaska bannaan ee shaqaalahoodu noqonayaan howlgabka tani waxay noqon doontaa mid saameyn ku yeelata nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta Jarmalka waxaana sidoo kale yeelan doontaa cawaaqib xumo dhaqaale oo sii kordhisa dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee ula dhaladhacayo dalkaasi Yorick Tiedman oo ah madaxa daraasadda uu sameeyey macadka dhaqaalaha Jarmalka ayaa sheegay in si guud yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ay noqon karto caqabad weyn oo hor istaagta kobaca shirkadaha iyo dhaqaalaha guud ee dalka waxa uu soobeeyey arrinkaasi in gebi ahaanba hoos u dhac ku imaanayo hirgelinta mashaariic cusub oo isugu jira kuwa joogtada iyo xitaa mashaariicda ay mustaqbalka hiigsanayaan qeybaha ugu badan ee saameynayaan shaqaale la-aanta ama maqnaanshaha xirfadlayaasha ee jarmalka marka laga hadlayo waxay daraasaddu saadaalinaysaa in awoodda qeybaha badan ee suuqa shaqada ay si weyn usii daciifi doonto sababo la xidhiira baahida sare ee loo qabo shaqaale hufan oo howlkar xirfadlayaal ah qeybaha sida weyn u wajahaya dhibaatada ayna ku sheegeen inay ka mid yihiin dhinacyada iibinta iyo ganacsiga daryeelka caafimaadka iyo bulshada teknolojiyadda macluumaadka ee loo yaqaan i t iyo dhanka kale qaybta carruurta iyo tarbiyadooda sida lagu sheegay daraasadda uu sameeyey macadka dhaqaalaha ee jarmalka waxaa la filayaa in ilaa soddon kun oo shaqo ay ka banaanaan doonaan keliya qaybta daryeelka iyo barbaarinta carruurta marka la gaaro sanadka labada kun sideed iyo labaatan arrintan ayaana horseedi kartaa inay yaraato tirada xarumaha lagu daryeelo carruurta iyo dhanka kale in la bedelo ama la dhimo saacadaha shaqada ee waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka saameynta caafimaadka iyo daryeelka ay ku leedahay caqabaddan waxaa raami ashuucaani oo ah agaasimaha iyo milkiilaha xarunta bejtakeer ee ku yaal magaalada stuttgart uu sheegay in yaraanta shaqaalaha xirfadlayaasha ay keento hoos u dhac ku yimaada tayada adeegyada caafimaadka dadka ma helaan ayuu yidhi daryeelka ay xaqa u lahaayeen gaar ahaan dadka waayeelka iyo kuwa qaba cudurrada raaga waxaa kale oo sii dheer waqhti sugitaan dheer oo ku tilmaamay mid daaweynta dib u dhigaya xagga bulshadana shuucana waxa uu intaa ku daray in hooyooyinka iyo qoysaska ay yihiin kuwa qaata culayska ugu badan ee daryeelka dadka buka tani oo si toosa u saameynaysa noloshooda shaqo iyo tan qoyska intaaba waxaa sidoo kale arrintan ay sababtaa ayuu yidhi koror ku yimaada cudurrada iyo walbahaarka taasoo sare u qaadaysa kharashaadka caafimaadka waxay si dadban hoos u dhigtaa waxsoo saarka guud ee dhaqaalaha ayuu kusoo xiray hadalkiisa qeybaha sida caafimaadka waxbarashada iyo daryeelka carruurta ayay isku raaceen falanqeeyayaasha dalkaasi in si toos ah ay u wajahayaan dhibaatada la xidhiirta jiritaan la-aanta shaqaale xirfadlayaalah saameyntooda kuma koobna ay yidhaahdeen shirkadaha balse waxa ay kusii siqaysaa ama ay usii gudbaysaa gudaha bulshada oo dhan waddanka jarmalka waxaa isku biirsadaa caqabado xoogan oo saameyn adag ku yeelanaya dhaqaalaha dalkaasi dhanka kale yaraanta shaqaale ku habboon shaqooyinka bannaan waxaa la socdaa taxadiyaad kale oo si toosa u saameynaya nolol maalmeedka muwaadinka dalkaasi jarmalka yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ee dalka jarmalka waxaa soo baxaya dhibaatooyin kale oo weheliya kuwaasoo ay ka mid yihiin waalidiin si deg dega uga tegaya shaqadooda si ay u daryeelaan carruurtooda ugana shaqeeyaan howlaha tarbiyadooda taas oo loo soobeeyey shaqalala-aanta ka jirta xarumaha xanaanada oo saameynta edhelisa ay qayb ka tahay in waalidiin badan ay ka tagaan shaqooyinka soona baneeyaan si ay u buuxiyaan boosaska kale ee maqnaanshaha shaqaalaha daryeelka carruurta sidoo kale waxaa adkaatay helitaanka waqti u jaan go-an caafimaadka ama adeeg xirfadeed sida farsamayaqaan ama xirfadlayaal kale taas oo ka mid ah waxaabaa sii xoojiya culeysyada ay wajahayaan qoysaska dalkaasi xitaa warshadaha waaweyn sida kuwa soo saara gawaarida ayaa si weyn uga mid noqday kuwa ay saamaysay shaqo-la-aanta taas oo sababaysa waqti dheer oo sugitaan ah marka la rabo dayactir ama hagaajinta baabuurta sida ay tahay saadaasha suuqa shaqada ee dalkaasi marka laga hadlayo waxaa sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday macadka dhaqaalaha ee jarmalka la filaya in yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ay tahay saameynteeda mid bilow ah balse arrintaas ay sii xumaan doonto sannadaha soo socda taasoo si toos ah u waxyeeleyn doonta nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta iyo hufnaanta adeegyada bulshada iyo kuwa ganacsiga khubaro kale oo falanqeeyey arrimahan ayaa sheegay inay jiraan xalal kale oo looga baaqsan karo xaaladaasi iyadoo dowladda loo soo jeediyey in ay ogolaato soo gelitaanka shaqaale caafimaad oo ajaaniib ah ururka shaqaalaha ee jarmalka ee loo yaqaan verdi wuxuu sheegay in isbeddelka dimuqraafiyadda uusan ahayn sababta keliya ee keentay yaraanta shaqaalaha xirfadda leh balse ay jiraan waxyaabo kale oo la isku dayayo in la qariyo kuwaasoo ay sheegeen inay fara kulul ku hayaan suuqa shaqada ee dalkaasi waxa ay tilmaameen farqiga u dhexeeya waxbarashada iyo baahida suuqa taasoo ay ka mid tahay in inkastoo tayada waxbarashada dalka jarmalka ay sarreyso sida ay warkaa u dhigeen haddana ay jirto xirfad la-aan ka dhalata in waxbarashada dalkaas aysan la jaanqaadi karin baahiyaha suuqa shaqada waxaa bannaanka ay soo dhigeen in ku dhowaad shan iyo labaatan kun oo arday ay sanad waliba ka tagaan dugsiyada iyagoo aan haysan shahaado shan meelood meel ka mid a shaqaalaha ayaa ah kuwa aan haysan wax xirfad shaqo ah ama shahaado jaamacadeed taas ayayna ku sheegeen mid ka mid ah waxyaabaha dhulka la galay horumarada uu ku faano dalkaasi qaar ka mid a shakhsiyaadka xubnaha ka ah ururka shaqaalaha ee dalkaasi ayaa muujiyey in yaraanta shaqaalaha xirfadda leh ee jarmalka ay tahay arrin khatar ah oo si weyn u saameynaysa adeegyada bulshada dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta iyagoo sheegay in loo baahan yahay qorshe qaran oo wax lagu qabanayo waxbarashada iyo xirfadaha soo jiidashada xirfadlayaal ajaaniib ah iyo sidoo kale in isla jaan qaadaan waxbarashada iyo tababarka xirfadeed si ay ula socdaan isbedelada suuqa shaqada ka jira yorik tidman oo ah khabiir ka tirsan macadka dhaqaalaha ee jarmalka waxa uu soo jeediyey afar qodob oo muhiim u ah in lagu yareeyo ama lagu xalin karo dhibaatada la xiriirta baahida shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee sii kordhaysa waxaa ka mid ah qodobadan in la tababaro shaqaalaha aan xirfadda buuxda lahayn waxa uu ku teliyey in la horumariyo shaqaalaha aan xirfadda buuxda u haysan shaqada ama kuwa aan xirfadda lahayn si ay u noqdaan shaqaale xirfadlayaal ah midda labaad ayuu ku sheegay ilaalinta shaqaalaha da-da ah isagoo sheegay in kooxdaas ay aragga ay tahay in muddo dheer lagu sii hayo suuqyada shaqada si looga faa'iidaysto khibradooda dhiirigelinta waalidiinta iyo dadka daryeelka qoysaska bixiya waxa uu sheegay in haddii kooxahaas la siiyo taageero sida adeegyo lagu kalsoonaan karo oo lagu daryeelayo carruurta ama dadka buka waalidiintu waxay kordhin karaan ayuu yidhi saacadaha shaqadooda aragtidiisa kale ayaa ah soo jiidashada xirfadlayaal ajaaniib ah ama ka imaanaya dalkaas dibaddiisa waxaa helitaanka shaqaale xirfad leh oo caalami ah uu ku tilmaamay arrin muhiim ah oo lagu buuxin karo baahida shaqaalaha xirfadlayaasha ah tiidman waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay talobixin xirfadeed oo xooggan in dhammaan noocyada dugsiyada lagu wacyigeliyo fursadaha tababarka iyo shaqada iyadoo diradda la saarayo meelaha ay shaqala-aantu ku badan tahay sharciga socdaalka ilcadsiriya waxa uu si fiican u sahlayaa in la helo shaqaale xirfadlayaal ajaaniib ah maamulaha maaliyadda ee xarunta best care waxa uu dhankiisa ku baaqay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo la taaban karo sida kor u qaadista mushaaraadka iyo hagaajinta saacadaha shaqo ee kalkaaliyayaasha iyo dhakhaatiirta xil uu ka hadlay aragtida dhanka caafimaadka ee dalkaasi waxa uu intaa ku daray in la dardargeliyo hab lagu keeni karo shaqaalaha caafimaadka ee ajaaniibta ah isticmaalka teknolojiyadda si loo fududeeyo shaqada caafimaadka iyo in la hirgeliyo isbeddel nidaamka caafimaadka oo muddo dheer ah rami ashuucaani oo ah agaasimaha xarunta best care waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamka caafimaadka ee jarmalka uu u baahan yahay dib u habeen buuxda waxa uu ku teliyay in xoogga la saaro ka hortagga halkii la isku koobi lahaa daaweynta oo keliya waxbarashada caafimaadkana waa in la casriyeeyaa oo laga dhigo mid fudud deg deg ah kuna salaysan hababka casriga ah ee teknolojiyadda ayuu yidhi mas-uulkan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى